barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin isniina saddexda bisha agost ee sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo halka ay washingtonna tahay lixdii iyo barkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo cabdixaafi dacawul ismaaciil qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dhallinyarada jiimka aada ee jirkooda dhista oo kusoo batay magaalada muqdisho magaalada muqdisho kaloo fiiriyo yaraan afar sano u dambeysay jiimkuu ka jiray laakiin maalmahan aad buu u batay weliba marketin fiican baa la sameeyey dadkii aaday u bateen marka hore jiimka dad sameeyna aad u yarajeen lakin hadda hadda qof weliba jiimka waa macnaa u ribiyaa markuu arko qofku saaxiibkiisa isku dal ku yidaan looshka sameeyo arka horumarka sameeyo arko jir qurxon yeesha arka asina xusudaya inuu sameeyo si lamid qofkaas saaxiibkiisa heerka soo gaari inuu sameeyo waxaad kaloo aad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay gabadh dhallinyaro ah oo soo saartay saliid timaha lagu hagaajiyo kaalmihii suugaanta ayaan barnaamijka dhegaystayaal ka maqnayn qaabkuu rabbi kugu dhigan sugaan lagu qeexi karin haween qaryad baal tahay hablana qalanjaari tahay
cayaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa inoo haya
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah gobolka koonfureed ee north carolina halkaasi oo la saadaalinayo in duufaanta asayas ay isniinta maanta ah ku dhufato iyadoo wadata roobab iyo dabaylo xooggan tallaabadan ayaa u fasaxaysa saraakiisha federaaliga ah lacag ay ku caawiyaan magaalooyinka ay duufaantu saamayso islamarkaasina ka taageeraysa inay isku duwaan dhammaan dadaallada gurmadka musiibadan ee lagu doonayo in lagu yareeyo dhibaatooyinka ay duufaantu ku keeni karto dadka deggan magaalooyinka xeebaha ku yaalla trump ayaa sabtidii sidan oo kale ugu dhawaaqay xaalad deg deg ah gobolka florida oo ay duufaantani ku soo dhufatay khubarada saadaasha hawada ayaa sheegay goor dambe oo xaddi ah in duufaanta asayas ay sii yara xoogaysatay markii ay gaartay badweynta atlantic iyadoo ku socotay qiyaastii boqol iyo toban kilomitir saacaddii ciidamada militariga iyo kuwa ammaanka ee dalka mexico ayaa axaddii gacanta ku dhigay hose antonio yebes oo ah hogaamiyaha koox daroogada ka ganacsata kaasi oo lagu eedeeyey inuu riixayay rabshadaha sii kordhayay ee dalkaasi kuwaasi oo si adag u tijaabiyey dowladda madaxweyne andres manuel lobes obrador yebes oo ku magac dheeraa elmaro ayaa laga qabtay gobolka guana howanto sida laga soo xigtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ah iyo kuwa gobolkan dhaca bartamaha dalkaasi oo ka mid ah goobaha ugu daran ee rabshadaha burcaddu ay ka dhacaan dalka mexico ninkan oo madax u ah koox lagu magacaabo santa rosa de lima cartel oo ah koox dembiilayaal ah oo fadhigoodu yahay gobolka guana howanto ayaa ku howlanaa halgan dhiig badani oo uu ku daatay oo uu ku doonayay inuu kula wareego gacan ku-haynta gobolkan oo uu kula jiray kooxda kale ee halisco new generation cartel oo ka mid a kooxaha ugu awoodda iyo rabshadaha badan ee dalka mexico warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan inala socodsiinayey wararka caalamka aynu dhegaystayaal ku bilownay magaalada muqdisho dhalinyaro badan ayaa ku mashquulay sidii ay jirkooda u dhisi lahaayeen iyagoo isku soo qoray xarumaha jirka lagu dhisay ee jiimka loo yaqaano cabdulqaadir maxamed cabdulah ayaa la kulmay dhalinyarada ku taxan jiimka ee magaalada muqdisho warbixintan ayaanu ka soo diray adeegyada ku soo bata muqdisho waxaa ka mid a meelaha lagu sameeyo jirdhiska ee loo yaqaano jiimka dhallinyaro badan ayaana xilligan ku mashquulsan oo wakhti badan geliya waxaa jira sababo kala duwan ee su'aalo qaarkood dadku isweydiiyaan markay timaado sida ay mashquul u yihiin meelaha lagu sameeyo jimicsiga ibraahim jawhar wuxuu ka mid yahay dhallinyarada aadkuu jecel samaynta jirdhiska wuxuuna wakhti badan geliyaa inuu sameeyo jirdhis naftiisa ah su-aalaha la isweydiinaya qaarkood ayaan weydiiyey balse marka hore waxaan weydiiyey waxaa ku kalifay inuu wakhti badan geliyo inuu jiim sameeyo
run ahaantii horta marka hore jiimka waxaa waaye qofka markuu bilaabo wuxuu sameynayaa qofkiis waxa kumaana jir isbedela ku imaanaya jirkiis isbedela ku imaanaya inuu qofkii qof qurxoon noqdo dadkii ark- arkaan soo jeesta micnaha uu yeelanayo jirkiis micnaha tusaalahan hadduu calool leeyahay caloosha inuu jaro hadduu u baahan yahay inuu waxaa ladahay geen wida allaha hadduu miisaan u baahan yahay muruq inuu dhisto sidoo kale inuu sameeyo marka waxaa uu kala fahkamid yahay horta qofkii horta waxaa- markaan loo baahan yahay inuu marba mataqaanaa sameeyo maxaa laga sheeg wax walba sameynaya inuu joogteen ka dhigo hadduu wax hees ka noqoto maalmo oo labaatan maalin oo wada oo joojiyo macno ma sameynayso marka wuxuu baahan yahay jiimka qofka waqti badan oo geliyo inuu tanaasul la yimaado inuu kuinta la yimaado saasaa markaas leeyahay intaas waaye meelaha durba su-aashu ka imaanaysa waxaa ugu muhiimsan in qofku uu yeesho soo jiidasho markale ayaan weydiiyey cidda soo jiidanaysa iyo waxa lagala jeedo soo jeesad waxaa ka mid taqaanaa komid tusaale ahaan een, gabar xataa xitaa maloo fiirinaayo laakiin qof ragga saaxiibka hadduu ku arka xataa isbedel hadduu ku yimaado wuxuu ku leeyahay nin ayantan waa qurxaatay maasha jirkaada is- is- isbedel ku yimaada maxaa jiro marka markaa dhaadi jim baa bilaabay qofka wuxuu daya inuu asna jimkii marlabaad u bilaabo oo kuu dayo micnaha soo isbedelku micnaa ku asna uu yimaado markay timaado dhallinyarada yaa ku badan samaynta jimicsiga jirdhiska doorsama ku leeyihiin gabdhaha magaalada muqdisho haa si fiican gabdhaha way jecel yihiin wiil qurxoon oo jim jim dhis oo micnaha jir dhisan leh jir qurxoon leh marba way jecel yihin wiil kale micnaa ka jecel yihin taasaa sababta kuwa ay yeelanayso
markay timaado jirdhiska ma mid hadda ku cusub magaalada mase wuu ahaa mid hore uu jiray magaalada muqdisho kaloo fiiriyo yaraan afar sano u dambeysay jimka uu ka jiray laakiin maalmahan aad buu u batay weliba marketin fiican baa la sameeyey dadkii aaday u bateen marka hore jimka dad sameeyna aad u yaraajan laakiin hadda hadda qof weliba jimka waa micnaa u ribiya markuu arko qof saaxiibkiisa isbedel ku yimaan loosh ka sameeyo arko horumar ka sameeyo arko jir qurxon yeesha arka asna wuxuu daya inuu sameeyo si lamid ah qofkaas saaxiibkiisa oo heer ka soo gaar inuu sameeyo khubarada caafimaadka dhakhaatiirta iyo dadka xogogaalku waxay qabaan in waajib taa qofku inuu sameeyo jimicsi si maalinle ah si caafimaadkiisu kor ugu qaado si fiican marka loo fiiriyo caafimaadka een, horta jiimka wuxuu leeyahay ka mid eh qofka jiim bilaabo horta stress ma arkaayo micnaa walwal ma ku dhacayo Ee, mar walba waxaa waa jiimkaas oo ka fikiraya wuu tagaya asoo fareesha imaanaayo oo qofkii oo caaboon si lamid eh caafimaadka kale marka loo fiirino waa muhiim qofka yani xitaa cudur badan isku arkaysta haddaa malaria qabtay haddaa tifo qabtay biyo badan cabaysaa jir dhis waxaa samaynaysaa maxaa lahay jir dhis qurxaan samaynaysaa dan waxaa dhacayso inuu caafimaadkaas kor soo koro jir qurxan yeelata baa dhacayso waa tan caafimaadkan muhiim u yahay jiimka Ee, ma jiraan talooyin aad jeedin lahayd waxaan dhihi lahaa een, dadka saaxiibada inay jiim ay sameeyaan isku dayaan qof waliba inuu jirkiis isbedel ku sameeyo waxaan ku talinayaa dhalinyarada soomaalida dhammaantood inay ee, inta badan jirdhis sameeyaan qofkii oo sameynaya inuu murqo weyn sameysto inuu yacni si fiican uu sameeyo adkeeyo hadduu qofkii doonayo loo- loo- inuu sameeyo iseereys caateeyo sidoo kale uu sameeyo kaargu waxaa lahaa inuu sameeyo
oo oo jirkiisa uu dhiso jirkiisa oo dhiso jirku xun u yeesho taas ku talinayaa cabdulqaadir okey barnaamijka dhallinyarada v o a muqdisho waa hagaag dhegaystayaal intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii dhalinyarada ee duhurnimo markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan heestan uu ku luqeeyo fanaanka nimcaan hillaac qaabkuu rabbi kugu dhigan sugaan lagu qeexi karin haween qaryad baad tahay hablana qalanjaafi tahay midniba qaali baad ku tahay qaabkuu rabbi kugu dhigan sugaan lagu qeexi karin haween qaryad baad tahay hablana qalanjaafi tahay midniba qaali baad ku tahay anaa xaradiintayo qiyaamka rabbi ku dhashiyo qowlkiyo ficilkaadu sugtaa kayrka kaga soo canto adaa qalbigii qarsaday adaa qalbigii qarsaday anaa xaradiintayo qiyaamka rabbi ku dhashiyo qowlkiyo ficilkaadu sugtaa kayrka kaga soo xanto adaa qalbigii qarsaday adaa qalbigii qarsaday wanaagu hadduu qof yahay kudhaaduu noqon lahaa waa inaa isku keen qore nolosha dhinaca haga qabo waa inaa waduu qof yahay ku dhaaduu noqoha wayna isku keen qore nolosha dhinaca haga qabo wayna isku keen qore nolosha dhinaca haga qabo nuurkiyo qoraxdiibke ballaadha hadday ibsaay hadday dumarqayayo inuu qurxin adaa qaali kooca nuurkiyo qoraxdiibke ballaadha hadday ibsaay hadday dumarqayayo inuu qurxin adaa qaali kooca udhaydaada xagtid adaa qabya tirahanko hormeeyey jacaylkiyo qaybtii nolosha taho adaa qalbigii harsada harsada adaa qalbigii harsada udhaydaada xagtid adaa qabya tirahanko hormeeyey jacaylkiyo qaybtii nolosha taho adaa qalbigii harsada harsada adaa qalbigii harsada wanaaggu hadduu qof yahay ku dhaaduu noqoha wayna isku keen qore nolosha dhinaca haga qabo wayna isku keen qore nolosha dhinaca haga qabo wanaagu hadduu qof yahay ku dhaaduu noqoha wayna isku keen qore nolosha dhinaca haga qabo wayna isku keen qore nolosha dhinaca haga qabo
samire maxamed maxamuud waa gabar dhallinyaro ah oo ku nool magaalada boorama ee xarunta gobolka owdal waxay guul ka gaartay soo saarista saliid ay ka samayso dhirta ka baxda dalka wax soo saarkeeda ayay uga warantay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good alo waxaan soo saaray saliideen mabsuud oyr heelbar waxaana igu dheliyey shaqalaan wadanka ka jirta iyo hablaho mar kasta maadaama marka hore aan shirkado ka shaqeeya brodhactigo iibka tooskaa ku shaqeeya aan ka shaqayn jiray waxaa igu dheliyey hablihiiba ila soo wadaagi jiray ma haysaa saliid ma iibisaan madaxa u fiican maadaamay jirto dalka dibadiisa wax mar kasta ay sii dhala nooga keeno waxaan jeclaystay midhaheenna caadigee wadanka joogay inaan uga tuujiyo hablaha saliid oon u sameeyo saliid markaa madaxa u wanaagsan
ma wax aqoonaad u lahayd waxyaabaha laysku dardarayo ee laga sameeyo saliidda Een, haa walaalo weligii waxaan jeclaa inaan saliid soo saaro Een, ah, sanad ka hor baan ku hamiyey inaan saliid soo saaro laakiin noloshaydaba waxaan jeclaa maru inaan soo saaro product la isticmaalo bulshadan faa'iido badan u leh
ma aqoonaad soo baratayba mise waa tijaabo aad samaysan maya walaal waa tijaabo aan sameeyey Een, tijaabadana waxaan ka bilaabay aniga iyo faamiligayga markay annagana anfacday ayaan anaguna bulshadii u dha- u bandhigay marka horena waan ogaa waxaan aan sameeyey mid walba dee wax raaj baan ku sameeyey waxyaalaha faa'iidadiisa iyo waxyaalaha u- u fiicanya baan soo ogaaday kadib waxaan siri uga faa'iiday maadaama aqoon uma lahayn laakiin kolley eh, waa fikrada aniga igu dhalatay ama hal abuur anoo aan la imid oo
Een, ma jiraan cid kaa caawisay ama se aad la kaashatay markii aad soo saaraysay saliiddan mabsuud oyal heerbal maye walaal ma jiro qof soo saarkeyga markaan soo bandhigay way jiraan xaysiis tifiyey sameeyey laakiin ma jiraan qof fikradan feres duwan aan la wadaagay Ee, markii aan saliidan tijaabadii sameynay ee, aan faamiligii la wadaagay een asxaabtii een siiyo tasdigii ayay soo ammaaneen dadkii marka da- dalabka saliidda waxay ka timida bulshada
ma waxyaabo gaaraad ka tuujisaa oo saliidan aad ka soo saartaa
maya walaalo ee, shayo laisku geeyo weeyaan Een, waa waxa khudaarta suuqeena taala ee sharaabka laga shiido ayaan ka sameeyey saliidan Een, wax markaa ee, fal- aa- marka alaab laisku geeyey ee, ayaa ayay noqotay wax wanaagsan oo markaa soo baxday
markaa ma qalab baad haysataa aad ku shiido oo khudaarta iyo waxyaabaha aad isku dardarayso kuu shiidaya oo ka soo saaraya saliidan mabsuud haa waan haystaa qalabaan haystaa dalka maraykanka laga keenay Een, maadaama jeclaa markii horeysay inaan saliid soo saaro een, hooyaday oo maraykan joogta maama ayay iga caawisay waxaana ii soo dirtay qalab aan ku sifeeyo saliidda
saliidan markaa aad soo saartay ee mabsuud suuqa ma gashay iminka aad iyo aad een, gobollada soomaalida meel walba waa laga isticmaalay meel walba waan gaarsiiyey Een, muqdisho waan diray hargeysa waan diray boorama waan ee, lagu- laguba iibiya xaruntaaba ku taala hadda aan u sameeyey Een, marka meel walba way gaadhay dadkuna mar kasta dal dibadda joogay dad- dadka jooga way la soo xiriiraan Een, saliidiina waxay dhahdaan dadku waan ammaan way fiican tahay timihii way noo hagaajisay laba way gudaheega dadka xitaa wax uga qabata in badan markaa wax soo saarkii maadaama aad bilowday suuqiina aad gelisay saliidan mabsuud maalintii intee imig ayaad soo saartaa saliidan mabsuud Een, maalintii maalintaan ugu yarhay soddon xabaan soo saaraa Een, maalin maalin waxaan soo saaraa labaatan xabo laakiin inta ugu badan waxaan soo saaraa soddon xabo dhaqaalaha aad ku bilowday ee soo saarista saliidan mabsuud marka laga tego qoyskiinna cid kaloo ka caawisa ma jirta maya walaal ma jirto aniga unbaa een, dhaqaalaha sameeyey anigunbaa hal abuuray anigunbaa soo saaray anuunbaan ismaalgeliyey
caagadan imiga aad wax ku iibisaa waa mililitir caagadaasoo kale qiimihiigu waa imisa Een, waa sideed doolar weeyaan sideed doolar baan siiyaa
marka wax soo saarka warshadaha waaweyn ee adduunka ee inooga imanaya saliidaha iyo saliidaadan marka laysbarbar dhigo midkee qaalisa Een, wallaahi saliido u dhigma way jiraan oo xilligaas intaasoo kale expensive iyagu ah Ee, laakiin een, maadaama wixii tayo leeyahay shayo badan shan iyo labaatan shay bay ka kooban tahay saliidan inta u qarsoonbaa badan aan ka sameeyey Een, anigu weli waxaan is idhi maadaama ay een, maxaa dhadayay inta qiimihii weliba aniga wax saasoo badan in productigayga la isticmaalo mooyaane wax saasa u badan inuu igu jiro ma malaynayo laakiin way jiraan saliidas ee toban doolar labayo toban doolar suuqa laga siiya oo haddana aan faa'iido lahayn dad badan oo ku dhegaysanaya waxay isweydiinayaan gabadhan dhallinyarada ee da'da yar siday soo saartay saliidan maxaad kaga jawaabi lahayd Een, saliidan waxaan usoo saaray sida warshadaha so- een, caalamkuba ay usoo saaraan saliidaydu waad aragtaa waa nadiif Ee, sidoo kale een, taytalkii saliid ahaanna way u dhammaystiran tahay weliba waxaan sii rajaynayaa inaan kasii qurxiyo sidan maanta ay ka qurux badan tahay quality-gaygana because maalin kastoo wax sameeyo experience baan faa'iidaysta waxaan helaa khibrad khibraddii hore ka duwan baan helaa marka dhiir- dhiirigelinna waan helaa marka waxaan rajaynayaa mar kasta inaan een, eh, kasii qurxiyo kasii wanaajiyo macmiilka kasoo dhaweyn eh, fiicnaado ayaan rajaynayaa marka waxaan leeyahay sida warshadaha caalamka loo soo saaro unbay saliideedana usoo saarantaa ay usoo baxdaa miire maxamed maxamed oo soo saartay saliid ay ugu magac dartay mabsuud oyal herbal mahadsanid taasi waxay ahayd samiire maxamed maxamuud oo u warramaysay wariyaha v o a haashim sheekh cumar good haatanna dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha cabduqaadir maxamed samakaab ayaa soo jeedinaya
aan ku bilownay horyaalka seraaaga kubadda cagta ee dalka talyaaniga ayaa habeenkii xalay ahaa lasoo gabagabeeyey iyadoo la dhammaystiray kulamadii xilli ciyaareedka ee kooxda yuventus ee kubadda cagta ayaa markii sagaalaad oo xiriir ah ku guuleysanaysa horyaalka seraaga waxaana sidoo kale kooxda yuventus wadar ahaan horyaalkaasi ay ku guuleysatay lix iyo soddon jeer taas oo ka badan tiro kasta oo koox horyaalkaasi ciyaarta ay ku guuleysatay kooxaha ac milan iyo inter milan oo min siddeed iyo toban jeer ku guuleystay ayaana kooxdaasi yuventus kusoo xiga horyaalka talyaaniga oo ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan ee qaaradda yurub laga ciyaaro ayaa kulamadii u dambeeyey ee lagu soo gabagabeeyey waxa ay kooxaha u dhex mareen sida tan kooxda isbaal oo garoonkeeda joogta waxaa saddex iyo hal uga badisay kooxda fiorentina bolonya waxa ay hal iyo hal isla dhaafi waayeen kooxda torino genoa waxa ay saddex iyo eber uga badisay kooxda verona leca oo gurigeeda joogtana waxaa afar iyo saddex uga badisay kooxda barma sisolana waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda genoa marka laga soo tago kooxda yuventus oo horyaalka ku guulaysatay kooxaha inter milan atlanta iyo lazio ayaa noqon doona saddexda kooxood ee kusoo xiga ee sanadka dambe dalka talyaaniga u matali doona koobka horyaalada yurub kooxaha roma ac milan iyo napolina waxa ay si toosa usoo aadi doonaan koobka yurub league oo ah koobka labaad ee horyaalada qaaradda yurub seera-aaga dalka talyaaniga sanadkan waxaa xagga hoose uga dhaadhacay kooxaha laja breshiya iyo sbal kuwaas oo kasoo ciyaari doona horyaalka seribida ee dalkaasi kooxaha torino iyo genowa ayaa kulamadii u dambeeyey ee horyaalkaasi la ciyaaray ka badbaaday inay sanadkan u laabtaan xagga hoose dhinaca iyo suuqa kala iibsigana kooxda arsenaal ee kubadda cagta ayaa ku dadaalaysa sidii ay heshiis cusub uga saxiixan lahaayeen weeryahankooda bere obamaye kaas oo qeyb libaax leh ka qaatay koobkii afariyo tobnaad ee f a cab ah oo kooxdaasi ay toddobaadkan ku guulaysatay obamayeeg oo qandaraaskiisa uu dhacayo sanadka soo socda ayaa toddobaadkii ka qaata kooxda arsenaal kun oo pound waxaana haddii uu ogolaado inuu heshiis cusub saxiixo uu toddobaadkii qaadan doonaa kun oo pound tababaraha kooxda arsenal michael arteta ayaa sheegay in obamayeeg uu muhiim u yahay qorshihiisa mustaqbalka ee kooxda arsenal laakiin xidiga ayaa weli ka cagajiidaya inuu heshiis cusub saxiixo haddii kooxda arsenaal ay ku guuldaraystaan inay heshiis cusub ka siixdaan weeryahankooda bere obamayeeg taasi waxay la micno noqonaysaa in sanadka dambe uu si xoraa kaga tegi karo kooxda barcelona ayaa in dhowaalaba lala xiriirinayay xidigan taasoo doonaysa inay mustaqbalka beddel uga dhigaan ciyaaryahan louis suwarez dhinaca kale kooxda manchester united ee kubadda cagta ayaa la sheegayaa inay wadahadallo la fureen kooxda monaco kaas oo ku aadan sidii ay ugala soo wareegi lahaayeen daafacooda banote badashiil kaas oo lagu qiimeeyo milyan oo pound tababare oligander solsha ayaa bartilmaameed ka dhigtay xidigan isagoo doonaya inuu ku lamaaniyo ciyaaryahan maguire oo in dhowaalaba u raadinayay xidig ka garab ciyaara ciyaaryahan badashiil ayaa ka mid a daafacyada ugu wanaagsan ee ka ciyaara horyaalka faransiiska wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
xubintaasi cayaaraha iyo cabdiqaadir samakaab haddii aynu intaasi kaga gudubno dhegaystayaal markaana aynu ku laabanno dhinaca iyo kaalmaha heesaha waxaana idiin soo qabannay codadka baxsan ee fanaaniinta yurubgenyo iyo maxamed bakaal ciro
wuxuu helabaan ogolahay
nuur xasan nuur bukhaari ayaa isku soo dabariday maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo cabdixaafi dacwin ismaaciil ayaan idila socodsiinayey tan iyo inta aynu dib u kulmayno haddii la ahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo